halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan washington
waa galab arbaca ah sideedda bisha may sanadka laba kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com iyo efamyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mida shir lagaga hadlaya arrimaha qaxoontiga oo lagu qabtay magaalada nairobi
runtii dee shirkan waxa weeyaan wuxuu quseeyaa barakacayaasha iyo migrantka dadka socdaalka isu gudba saa ogsoon tahayna dee soomaaliya ayadaa ugu dhibaatada badan hadda marka laga hadlo barakacna waddanka ugu barakac badan weeyaan marka waddamadan igad laga hadlo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha nin sagaara heetaynayoo haaban kari waayey isagoo nuhunguri waashido een hedhoga yaabaynin haawaydu kama maaranteen heeshigaa dhala ee hadheelada ma daayeen nin cunay hilib ogaaleen xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida
qarax ismidaamin ah oo subaxnimadii arbacadan ka dhacay bannaanka masaajid ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka bakistan ee laahoor ayaa dilay ugu yaraan sideed qof iyada oo in ka badan labaatan kalena uu soo gaaray dhaawac bartilmaameedka qaraxaasi ayaa u muuqday inuu ahaa baabuur boolis oo yaalay meel u dhow albaabada mid ka mid ah dhismadiimeedka ugu caansan magaalada ugu yaraan shan askari oo boolis ah ayaa ka mid ahaa dadka ku dhintay weerarka sida uu sheegay ariif nawaas oo ah kormeeraha guud ee gobolka bunjaab masaajidka suufiyada ah ee la dhisay qarnigii koob iyo tobnaad ee loo yaqaano darbaar datar ayaa ah mid ka mid ah kuwa sida weyn loo booqda dalka bakistan dhismaha ayaa horay weeraro loogu qaaday waxaana ka mid ahaa qarax ka dhacay sanadkii laba kun iyo tobankii oo ay ku dhinteen afartan qof tan iyo markaas ayaa waxaa goobtaasi si joogtaha ugu sugnaa boolis maamulayaasha dhismahaasi ayaa markii uu qaraxu dhacay waxa ay xireen dhammaan albaabada dadkii ku jiray ayaa markii dambe waxaa laga saaray albaab ku yaala dhinaca dambe
dadweynaha dalka koonfur afrika ayaa safaf dhaadheer ugu jira codbixinta maanta oo arbacaa dadweynaha ayaa u codayn doona doorashada guud ee dalkaasi doorashadan ayaa ku soo beegantay iyadoo dalku uu sannadihii ugu dambeeyey la daalaadhacayay dhaqaale gaabisa iyo musuq maasuq baahsan doorashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay tijaabo lagu eegayo heerka ay dadweynuhu ku kalsoonaan karaan madaxweynaha talada haya oo hore u ahaan jiray mid ka mida dadka aadka loo qadariyo oo u soo halgamay dalkaasi xilligii taliskii midab kala sooca ee koonfur afrika sumcadda xisbiga a n c ee haatan talada haya ayay saameyn weyn ku yeelatay shaqola-aanta oo gaadha heer aad u sarreysa iyo musuq maasuq baahsan arrimahaasi oo sabab u noqday in dadku ay marka hore u codayn waayaan madaxweynihii hore jacob suma oo isagu hadda ka hor xilka ka degay mas-uuliyiinta gobolka ku yaala galbeedka dalkan maraykanka ee colorado ayaa sheegaya in laba qof oo arday ah oo hubaysan ay dileen arday ay fasalka wada dhigtaan islamarkaana ay dhaawac u geysteen sideed kale markii ay weerar ku soo qaadeen dugsiga madaxa bannaan oo ay dowladda saacido maalintii talaadada ee shalay toogashada ayaa ka dhacday laba meelood oo kala duwan oo ka mid ah dugsiga steam school highlands ranch la yidhaahdo oo ku yaala koonfurta caasimada gobolka ee denver duqa degmada douglas tony ayaa u sheegay wariyaasha in ay gaareen iskuulka daqiiqada kadib markii lasoo sheegay in rasaas ay dhacayso oo islamarkaana ay xireen laba qof oo looga shaki qabo in weerarkaasi ay geysteen kadib markii ay sidaasi ku dadaaleen mid ka mida kuwa weerarka geystay ay da-diisu tahay siddeed iyo toban jir halka midka kalena ay ahayd gabar ay da-deedu ka yar tahay siddeed iyo toban jir iskuul ku yaala meel toban kilomitir u jirta halka uu ka dhacay weerarkii shalay ayaa ahaa goobtii uu sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ka dhacay weerar iskuul halkaas oo laba arday ay ku dileen saddex iyo toban qof
wargeyska the new york times ee dalkan maraykanka ka soo baxa ayaa sheegay in intii u dhexaysay sannadihii kii ilaa kii uu ganacsiga madaxweyne trump khasaare badani soo gaadhay isagoo lumiyey lacag ka badan toban bilyan oo dollar wargeyska ayaa la tilmaamay inuu arrimahaasi sabab uga dhigay in madaxweynuhu oo hore ganacsado uu ahaa aanu bixin cashuurta sideed sannadood oo ka mid ah tobankaasi sannadood madaxweyne trump ayaa inta badan isku tilmaamay inuu yahay ganacsade guulaystay oo si fiican u yaqaana habka loo gorgortamo macaashna loo sameeyo laakiin sida wargeysku sheegay madaxweynuhu waxa uu khasaaray sannado badan oo isku xigxigay sidaa lagu tilmaamay khasaarihiisaasi waxa uu ka badnaa in ka badan cashuur bixiyayaasha kale ee maraykanka wargeysku muu xusin nuqullo rasmi ah oo tilmaamaya waraaqaha cashuur celinta ee madaxweynaha balse waxa wargeysku sheegay in xog laga helay ilal waraadyo lagu kalsoon yahay lagu arkay nuqullada cashuur celinta ee madaxweynaha ganacsiga madaxweyne trump ayaa u badan hoteello iyo goobo lagu khamaaro iyo kiraynta guryaha
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan shir uu soo qabanqaabiyey urur goboleedka igaad oo lagaga hadlayey sidii xal loogu heli lahaa arrimaha dadka qaxootiga ah ee xuduudaha ka tallaaba iyo kuwa lagu khasbo in ay ku barakacaan gudaha wadamadooda ee waqooyiga iyo geeska afrika ayaa maanta ka furmay magaalada nairobi ee dalka kenya kaas oo socon doona saddex maalmood soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada geeska afrika ee qaxootiga iyo barakacuba uu ka jiro waxaana ay ka mid tahay wadamada shirkaasi lagu marti qaaday sida uu magaalada nairobi nagaga soo waramayo wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed dagaallo daba dheeraaday abaaro iyo dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo isbiirsaday ayaa inta badan dadka ku nool waddamada bariga iyo geeska afrika ku qasbay inay qaxaan halka qaar kalena ay ku barakacaan gudaha waddamadooda waddamada urur goboleedka igaad oo arrintaasi ka duulaya ayaa isku dayaya inay xalkama dambaysa u helaan dadka qaxaya ee xuduudaha ka tallaabaya iyo sidoo kale kuwa gudaha ku barakacaya shirkan maanta ka furmay magaalada nairobi oo uu soo qabanqaabiyey urur goboleedka igad oo arrintaasi diiradda lagu saarayo waxaa ka qaybgelaya madax kala duwan oo ka kala socda hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan ee u n h c r bangiga adduunka waddamada igaad iyo sidoo kale aqoon-yahano kala duwan oo ka kala socda macadyada cilmi baarista ee qaaradda afrika waddamada ay arrintaasi sida aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah waddanka soomaaliya waxaana shirkaasi ka qaybgelaya madax ka socota hay-adda qaxootiga iyo wasaaradda qorsheynta qaranka maxamed aamiin cabdulaahi cismaan oo ah siihayaha guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa iiga waramaya muhiimadda uu shirka ka furmay magaalada nairobi uu u leeyahay soomaaliya iyo waxyaabaha ay ka filayaan
runtii dee shirkan waxa weeyaan wuxuu quseeyaa barakacyaasha iyo migrantka dadka socdaalka isu gudba saa ogsoon tahayna dee soomaaliya ayadaa ugu dhibaata badan hadda marka laga hadlo barakacna wadanka ugu barakac badan weeyaan marka wadamadan igad laga hadlo socodkana de soomaalida maanta aad bay u socotaa oo waxa weeyaan isu gudubta wadamadan dadka socdaayee wadamadan dariska ama wadamada adduunka u socdaa soomaalida u badan marka wadamadan dariska la barbar dhigo marka aad buu noo quseeyaa arrin muhiim oo soomaaliya quseeya weeyaan
waa gartay waxyaabaha looga hadlaya iyo waxyaabaha intuu socdo muddooyin maalmaha uu socdo lagu gorfeynayo maxaa ka mid ah arrinta waxaa weeyaan runtii waa arrimo soo socday waxaa weeyaan shirka waxaa iskugu yimid marka laga reebo wadamada xibnaha ka ah wadamada xibnaha ka ah igad marka laga reebo waxaa iskugu yimid dad badan oo academic ah iyo urura caalami oo mataqaana howlahan aad oga shaqeeya marka waxaa la isdhaafsanayaa aaraada iyo waayo aragnimada cid walba waxa ay hayso isla gobolka marka waxaa weeyaan waxaa doodaa kadib waxaa soo baxaya in tala midaysan iyo fikir midaysan oo laga wada leeyahay arrinta laga hadlayo ah barakacayaasha iyo iyo iyo dadkan mix migrant waxaa la yidhaaho dadka socdaalka inay halka ka soo baxdo marka waxaan rajaynayaa rool fiicanna inaan ka qaadano keliya ma ahan waddanka soomaaliya ee waxaa sidoo kale jira waddamo kale oo ay saameyn xooggan ku hayso arrinta qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha urur goboleedka igad ayaa isku dayaya in xalkama dambaysa ay u helaan arrinta socdaalka qaxootiga iyo dhibaatooyinka barakacyaasha ku haysata gudaha dor axmed xasan axmed waxa uu ka tirsan yahay madaxda igad ee shirka soo qabanqaabiyey waxa uuna iga waramayaa arrimaha la doonayo in sida gaarka ah looga hadlo shirka iyo maalmaha uu socon doono waa regional organization waa waxa weeyaan lix toddoba sideed dal meelahaas ka kooban halka waxaa lagu hayaa waa saddex xisho shir soconaya shirkaasi oo ka hadlaya arrimaha migrationka migrationku imika waxaa ku jiraa dhibta ugu weyn ee hijanka haysata dhibta ugu badan ee saameynta ku yeelatay dhaqandhaqaale iyo siyaasadeed marka waxa weeyaan waa conference saddex cisho soconaya oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahano ay ka soo qayb galeen jaamacadaha kala duwan hay-ado caalami ah wadamada adduunyada oo dhan waxa weeyaan ilaa dhowr boqol oo qof baa jooga waxaa meel lagaga wada faaqidayo oo laga wada hadlayo saameynta ay ku yeesheen qaxootiyadani maxaa barakacyaashani iyo iyo migration libalku ay ku yeesheen dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo siday saameyn ugu yeelanayaan dalalkay iskaga gudbayaan taa wey waxaa laga hadlaya oo aqoon ahaan loo loo soo bandhigay iyadoo daraasado badan oo laga sameeyeyna lagu soo jeedin doono shirka marka maxaa la soo saari doonaa gabagabada shirka gabagabada shirka waxaa la soo saari doonaa waxa weeyaan bal waxa dhibta ugu weynee dadkan soo saaraysa bannaanka keenaysa ee keenaysa inay ka gudbaan ee ay ay xoog maganaysa ku tagaan meelo kale oo lagaga saaro markaa dabadeedna waxaa la eegi doonaa bal saamaynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee dadkaasi ay la kulmaan iyo sida loogu qaban karo ama loogu abuuri karo mashaariico waxtar u leh oo yarayn kara in mushkiladaha haystaa yaraadaan madaxda ka qaybgalaysa shirka waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka socda hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga caalamka ee u n h c r loo soo gaabiyo bonwell katande waa madaxa adeega gobolka ee hay-adda u n h c r
we bring together the academia, governments, uh, partners.
shirkan igaad ee halkan ka socdaa waxaan ugu talagalnay inaan isugu keenno aqoon-yahanka dowladaha iyo saaxiibbada igaad si looga wada xaajoodo barakaca iyo qaxootinimada iyadoo lagu dabaqayo heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda qaxootiga sidaad la socotaan dunidu waxay ansixisay heshiis dhinaca qaxootiga ah marka dalalka gobolka geeska afrika waxay ka shaqaynayaan sidii ay u heli lahaayeen qorshayaal cadcad oo ay ku hirgeliyaan heshiiskaasi waxaana dowladaha laga doonayaa in adeegyada qaxootiga ay ku darsadaan qorshayaashooda qaran islamarkaana la caawiyo meelaha qaxootiga martigeliya shirkan looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha ee waddamada bariga iyo geeska afrika ee ka furmay magaalada nairobi ayaa waxa uu imaanayaa xilli uu geeska afrika ka jiro dhibaatooyin iyo daruufo adag oo ay wajahayaan dad badan oo ku barakacay gudaha waxaana uu sidoo kale ku soo aadayaa xilli dhowaan ay dowladda kenya ku hanjabtay inay albaabada u laabayso xeryaha qaxootiyada dhidhaab ee kenya oo ka mid ah xeryaha ugu waaweyn ee adduunka halkaasoo ay ku nool yihiin dad ku dhow nus milyan soomaali ah khadar maxamuud xareed v o a nairobi
iyadoo lagu guda jiro toddobaadka ugu horreeya ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa dalka suudaan kumanaan qof oo dibadbaxaya ay ilaa hadda ilaa bishii hore ay hor fadhiyaan dhismaha wasaaradda gaashaandhigga ee dalka suudaan waxaana ay wacad ku mareen inaanay halkaasi ka tegi doonin ilaa inta uu milatarigu awoodda ku wareejinayo dadka rayidka jason betikan ayaa warbixinta nooga soo diray khartuum waxaana soo koobaya xuseen barre aadan dadweynaha ka qayb qaadanaya dibadbaxyada suudaan ayaa caasimada dalkaasi ku xusaya banaanbaxyada oo beljirsaday mudaaharaadyaddan ayaa sabab u noqday in xukunka laga tuuro madaxweynihii dalkaasi cumar xasan al bashiir sidoo kale dibadbaxayaasha suudaan ayaa xusaya bilashada bisha barakaysan ee ramadaan inkastoo ay dadku sooman yihiin islamarkaana uu kulayl badan jiro haddana dadweynaha banaanbaxaya ayaa sheegaya inay sii wadayaan mudaharaadka ilaa iyo inta golaha milatariga ee la wareegay talada dalku ay xukunka gacanta u gelinayaan dowlad rayid ah sida uu tilmaamayo khaalid shariif oo ah arday ka mid ah dadka banaanbaxaya
harraad gaajo iyo daal ayaa jira laakiin annagu waxaan leenahay hadaf noo muuqda waana inaan gaarno dhibaatooyinkan oo dhan waxay naga dhigayaan dad adkaysi badan waxaanay noo suuragelinayaan inaan ujeeddadeenna gaarno taasoo ah inaannu helno xukuumad rayida oo dimuqraadi ah taasi oo sinnaan iyo cadaalad ku dhaqaysa dadka waddanka u dhashay
qaar ka mida dadka banaanbaxaya ayaa si mutadawacnimo ah uga qayb qaadanaya diyaarinta afuur si wada jir ah ay u cunayaan dadka banaanbaxaya waxaana hawshaasi ka shaqaynaya ku dhowaad laba kun oo qof inkastoo dadka dibadbaxaya ay u badan yihiin dhallinyaro haddana waxaa jira dad badan oo waayeel ah oo ku biiray iyaga oo la xusaya bisha ramadaan sida uu sheegayo cabdishafiic axmed oo ka mid ah dadka dibadbaxyada ka qayb qaadanaya
waxaannu u baahannaha xurriyad si aan xaaladda wax uga beddelno cadaadis badan ayaa jira waxaannu rabnaa xurriyad waana intaas oo keliya waxaan u baahannahay
marka maqhribka la addimo ayaa dhammaan dadka banaanbaxaya ee suudaan sida muslimiinta caalamka oo dhan waxay furaan soonka iyaga oo cunnada isla wadaaga sida ay tilmaamayso khaalida kaamil oo iyadu raashin ay soo diyaarisay la wadaagaysa dadweynaha dibadbaxaya ee suudaan iyada oo tilmaantay inay rajaynayso in ramadaan tu ay dhammaato iyada oo dadku ay heleen dowlad rayid ah
waxaan rajaynayaa in dadaalkan wadajirka ah uu midho dhaliyo ma ahan suudaan oo keliya balse caalamka oo dhan haddii laga jawaabo baaqa dhallinyarada waxaa hubaala in suudaan uu noqon doono dal nabdoon oo hore u socda
mar kasta oo ay afuraan waxaa dadka dibadbaxaya ee suudaan dib ugu soo noqda firfircoonida waxaanay isu diyaariyaan maalinka labaad ee ku soo wajahan si ay kacdoonkooda u sii wataan mahadsaned xuseen barre aadan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda jason batikan
urur ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta ka qalinjibisay jaamacadda camuud ayaa magaalada boorama ka sameeyey wacyigelin dhinaca caafimaadka ah iyaga oo talooyin caafimaad oo ku saabsan xilliga bishan barakaysan ee ramadaan u gudbiyey bulshada warbixintan waxaa boorama ka soo diray haashim sheekh cumar good ururka family midson oo ah urur ay ku bahoobeen bahda caafimaadka ee ka qalinjabiyey kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda camuud ayaa kulan u qabtay dhakhaatiirta ka shaqaysa caafimaadka iyo qaybaha bulshada rayidka ee ku nool magaalada boorama kulankaasi oo ay kaga hadlayeen xanuunka macaanka dadka qaba iyo soonka bisha rabadaan taasi oo ay ku soo bandhigeen cilmi baadhisyo caalami ah oo laga sameeyey doctor maxamed cumar oo ka mid a dhakhaatiirta dhallinyarada ah ee kulankaasi hadalka ka jeediyey ayaa tilmaamay xanuunka macaanka iyo heerka uu ka marayo caalamka
waxaa ka mid ahay bahda family medicine physicianska ee jaamacadda camuud maanta waxaannu jeclaysannay in aan la wadaagno cilmi baadhisyadii ugu dambaysay ee laga qoray xanuunka macaanka iyo bisha rabadaan si ay saamayn iskugu leeyihiin xanuunka macaanku ma aha xanuun ku kooban dadka soomaalida waa xanuun caalamka oo dhan ka jira iminka waxaa lagu qiyaasaa statistikiskii ugu dambeeyey afar boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo dad ah inuu hayo caalamka marka waa qiyaasi kartaa waxa weeyaan intaa uu culayska uu xanuunkaas leeyahay marka la dhahdo afar boqol iyo shan iyo labaatan milyan ayuu hadda hayaa xanuunka macaanku dadka caalamka ku nool waa xanuun lala noolaan karo lana xakamayn karo si fudud haddii uu qofku had iyo jeer uu qaato talada dhakhtarka xanuunka macaanku wuxuu leeyahay noocyo hoos yimaada waxaa ugu muhiimsan laba noocoo waaweyn qaar kalena laakiin way jiraan labada noocee ugu waaweyni waxa weeye ka koowaad waxaa loo yaqaanaa nooca koowaadu ka labaadna waxaa loo yaqaanaa nooca labaad inta badan dadka qaba xanuunka macaanku way soomaan boqolkiiba shan iyo lixdan iyo in ka badan haddaba maxay tahay talada dhakhtarka ee la xidhiidha soonka iyo xanuunka macaanku doctor maxamed cumar ayaa mar kale u sharaxay kasoo qaybgalayaashii kulankaasi lagaga hadlayey soonka iyo dadka qaba macaanka dadkii marka la dabagalo iyagoo macaan leh way soomayaan boqolkiiba labiiyo lixdan ilaa shan iyo toddobaatan way soomaan dadka macaanka idinkuna wada aragteen oo qof macaanka qaba oo soonkiis ka deenaya way yartahay badankooda way soomaan marka talada dhakhtarku maxay tahay ayaan rabaa inaan ka jawaabo xaggii diinta sheekha inooga jawaabay laakiin talada dhakhtarka iyo caafimaadku muxuu leeyahay inaan kaga jawaabaan rabaa markiin su-aasha ka jawaabayno waxaanu u kala qaybinaynaa saddex qaybood dadka oo kolba ku xidhan xeerka halista ee uu macaankeen mar ee soonkani uu ku keeni karo jirhkiisa marka talada dhakhtarku waxay tahay inaana soomin haddii aad leedahay kuwan soo socda mid ama wixii ka badan inaana soomin ayuu dhakhtarku kula talinayaa haddii saddexdii ugu bilo saddexdii bilood ee ugu dambeysay adigoo macaan leh dhakhtarka aad u gashay macaanka awgii ama dhib uu macaanku keenay haddii dhakhtar lagu dhigay saddexdii bilood ee ugu dambeysay waxa wanaagsan haddaad maclasoonka jeceshahay inaad soontid waxa weeyaan diinteennu waa diin fudud suu sheekhu inoo sheegay laguma laha talada dhakhtarka maa iyo caafimaadkuna waxay leedahay inaana soomin ee cilmi baadhisaa ugu dambeeya lagu ogaaday haddii sonkortaadu ayna xakamaysnayn saddexdii bilood ee ugu dambeysay oo marka aad iska qaadid ay had iyo jeer ay hoos ay hoos u dhici jirtay waxa weeyaan iyaduna soonku dhibta uu kugu keenayo ayaa ka badan ajarka aad raadinaysay ilaahayna qur-aankiina wuxuu ku leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka marka inaad naftaada dembibayba kugu galaysa adoo ajar raadinaya haddii aad naftaada dhintid waxa weeyaan waxay kugu noqonaysaa dembi bay kugu noqonaysaa marka caafimaadkuna wuxuu qabaa inaad haddii sonkortaadu had iyo jeer ay hoos u dhacaysa saddexdii bilood markaad eegtid inaana soomin ay soonkaa iska daysid haddii ay kelyahaaga dhibi soo gaadhay macaanka aawadii ama xanuun kaleba uu kugu keenay oo waxa weeyaan aad ku jirtid mishiinkii kelyaha sufeynayay aad u tagtay hargeysa oo kale iminka waddanka uu leeyahay soo ma dad badan baa waxa weeyaan kelyaha loo sufeeya iyagoo macaan leh marka dadkaasoo kalena waxa weeyaan diintuna kuma khasbayso caafimaadkuna wuxuu sheegaya talal dhakhtarku waa inuuna soomin yani cuntooyinka muhiimka ah ee qofka qaba xanuunka macaanka looga baahan yahay inuu qaato haddii uu soomayo ayaa ah mid dhakhaatiirtu kula talinayaan inay iskugu jiraan khudaarta iyo cuntooyinka nafaqada leh sida ay sheegayso dhakhtarad nuura abiib markaa waxaan ku boorin lahayn ama aan kula talin lahayn bukaanka iyo ciddii bukaan xanaanaysaba in khudradaa loogu roonaado maadaama aanay sonkortiisii waxba yeelaynin macdano badanina ay ku jiraan looguna talagalay maalintii sixnigiisa markuu kala qaybiyo inuu haaf ka dhigto maxaanku dhahdaa khudradda markaa aynu khudradda waxyaalaha ku jira waxaa ka mida eed qaadan karto kostadaa ka mida aad bay u jaban tahay saladkaa ka mida kaaroodkaa ka mida markaa sixnigaagii markaad saa u kala qaybiso maalintii waxaa la doonaya wax macnaha ku jira meesha waxa weeyaan kaarbohaydraytka sixniga aynu kusoo guranaynin dusha ka saaranaynin cuntada kale inta badan inagu sixniga markaynu soo guranno cuntada kale dusha laga saaraa ma aha inaad saarto waxa weeyaan inaad cuntada aad gacanta in leeg ama koob haafkii kusoo qiyaasato waxyaalaha kale sida bariiska baastada iyo wixii la halmaala sabaayaddaa ka mida laxooxdaa ka mida laakiin khudradda inta kale aad ka dhigto cabada timirti marka waxay noqonaysaa toddoba garaam marka ayaana wax badan kaa qaadin si witrina aad uga dhigto oo sunnii nebiga u dabaqdo xabad timira waxaad ku darsanaysaa ha noqdo wixii kale qiyaasihii kale xabad saambuusa biyihii caddaa iyo inaad xabxaboo kale ama cambarbabaybagoo kale oo iyaguba ka wada kooban miisaan maxayhday carbohydrate oo yar marka kuwaasoo kale waxay isku raacraacayaan in aad adigu qiyaasan karto marka waxa ugu badan ee sonkorta keenay waynu sheegnay ee carbohydrate ku jiro waa sida daqiiqda waxa ka samaysan oo kale
kulankan ayaa ahaa kulan ay dhakhaatiirta dhallinyarada ah ee ka qalinjabiyey jaamacadaha dalku ay uga faa'iideynayeen dadka qaba xanuunnada macaanka ee raba inay soomaan haashim sheekh cumar good v o e boorma
ramadaan kariim dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o e washington madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa soo dhoweeyey go-aanka muranka badan dhaliyey ee guddiga doorashooyinka dalka turkigu ay sheegeen in doorashadii dib loogu celinayo gaar ahaana doorashada maayarka magaalada istanbul dhammaadka bisha juun ee soo socota arrimahaasi ayaa yimi kadib markii xisbiga talada haya ee ek party uu ku andacooday inaan la istabamariyey codadkii doorashada oo uu ku guuleystay musharaxii ka socday xisbiga mucaaradka haddaba wararkii ugu dambeeyey ee doorashadaasi waxa uu nuur xasan nuur uu ka wareystay bashiir macalin khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada istanbul
guddiga doorashada ee waddankan turkiga ayaa maalinkii isniintii ahayd ku dhawaaqay in dib loogu celinhayo doorashadii ka dhacday magaalada istanbul loogu tarsamayey maaragtay degmooyinka iyo gudoomiyaha guud ee magaalada istanbul arrintaasa waxaa la sheegayaa in ay sabab u tahay oo ay keentay kadib markii dacwooyin iyo dhaliilo aada u badan loo soo jeediyey oo ay inta badan soo jeedinayeen xisbigan talada haya ee akbarty taas oo ahayd in ay ka dhacday doorashadii ka qabsoontay soddon iyo kowdii bishii march magaaladan istanbul in ay ka dhacday khaladaad tiro badan oo ay kamid ahayd sida ay sheegeen in dad dhintay kuwa xabsi ku jira iyo kuwa aan xaq ulahayn inay codeeyaan oo ka yar da-dii codeynta in maaragtay ay soo gashay doorashadii taasina ay ahayd sababka keenay in ay soo baxdo inay guuleystay xisbiga mucaaradkaah ee jamhuuriga marka arrintaas ayaa dacwadeedu socotay si maaragtay kumeel gaarana waxaa loogu sii wareejiyey maaragtay belediyadan inuu sii maamulo ninkii u sharaxnaa xisbiga jamhuuriga ah kaas oo intii ay dacwadu socotay magaaladan istanbul isagu maamulayay marka arrintaas ayaa sabab u ah ayaa la sheegayaa in lagu celiyo doorashadii waa gartay marka xisbiga mucaaradka arrintani dabcan uma cuntamin marka maxaa tallaabo ah oo ay qaateen
xisbiga mucaaradka ah ayaa aada u dhaliilay tallaabadan ay qaateen guddiga sare ee doorashooyinku ay qaateen taas oo ay ku tilmaameen in ay xadgudub ku tahay dimuquraadiyadda iyo maaragtay dadkii dhiibtay codadkooda maaragtay bishii lasoo dhaafay sanadkan marka taas ayay maaragtay aad ay saxaafadda ay maaragtay ula wadaagayeen xisbigan talada haya meelo kamid a xataa mudaaharaadyo iyo ayay ka sameeyeen oo wadankan turkiga kamid a balse waxay iyaga laftoodu dhankooda iclaamiyeen inay qeyb ka noqon doonaan doorashada uuna musharax u noqon doono ninkii doorashadii hore la sheegay in uu guuleystay oo akram imam olu lagu magacaabo marka arrinta maaragtay ku celiska ah ma aysan laakiin soo dhaweynin isaga iyo axsaabtii inta badan la ahaa xulafada la ahaa doorashadii hore waa garta laakiin sidaasi si lamid ah warbaahinta gaar ahaan wargeysyada u janjeera dhinaca mucaaradka qaarkood ayaa ku tilmaamay afgembi marka shacabka turkiga siday u arkaan arrinta ku celinta doorashada istanbul
maaragtay nurow waddankan turkiga dadka shacabka ah ama ayaa maaragtay intooda badan maaragtay wixii gudaha ka dhaca maaragtay xisbi walba taageerayaal ayuu leeyahay taageerayaashiisuuna waxa aragtida markaas xisbigaas isaga i qabo inta taageerayaasha ee xisbigaas codadka siisaay waxay ku afkaar inta badan tahayba maaragtay xisbigaas isaga marka ay taageeraan marka taageerayaasha axsaabta mucaaradka welima gaar ahaan xisbiga ugu weyn xisbiyada mucaaradka ee lagu magacaabo xisbiga jamhuuriga ah ayaa maaragtay dadka taageersan ay u arkaan arrintani inaysan sax ahayn maaragtay dawladduna ay iyadu hadda wax khaldayso iyaguna ay doorashadii ku guuleysteen lana iska indha tirayo maaragtay go-aankii ay shacabku gaareen laakiin dhanka kale maaragtay dadka shacabka ee taageersan xisbigan talada haya ayaa u arka iyaguna dhankooda in ay tahay go-aan loo baahnaa waktigiisiina kusoo aaday haddana ay tahay maaragtay doorashadani mid lagu sixi doono khaladaadkii horey u dhacay ee doorashooyinkii hore soo galay ee tallaabadii lagu sixi lahaa ee ugu munaasabsanayd in ay waktigeedii tahay ayay iyaguna aaminsan yihiin dhankooda kale qolooyinkan talada haya e k uu maaragtay hogaamiyey madaxweyne erdogan khaladaadka ay tirsanayeen maxay ku sheegeen oo ay kaga cabanayeen doorashadii dhacday bishii marso nurow doorashadii bishii marso soddon iyo kowdeedii dhacday ayaa labada musharax ee u kala sharaxnaa xisbiga ake barty ninka lagu magacaabo macali yildirim oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore ewaddankan turkiga kadibna ahaa afhayeenkii baarlamaanka iyo ninka lagu magacaabo akram imam olu oo xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda ayaa maaragtay uu tartan kulul u dhexeeyey guusha marka ama dhibcaha ay kusoo gabagabowday tirintii codadku ayaa ahayd mid aada isugu dhow taas oo inta badan xataa shakiga qeyb ka ahayd waxaa la sheegay ama markii ugu horreysay natiijada waxaa u dhexeeyey maaragtay wax uun dhowr iyo labaatan kun ah dacwada ay soo gudbiyeen xisbigan iyo waxyaabahay cuskanayeen ayaa waxa ay ahayd in ay heleen xogo lagu kalsoon yahay oo sheegaya in la siiyey codad uusan xaq u lahayn ninka u sharaxnaa ama u tartamaya xisbigan jamhuuriga ah in la siiyey codad badan oo uusan xaq u lahayn waxay sheegeen in ilaa tobannaan kun oo qof oo dhimatay codadkoodii ee in loo codeeyey oo loona xisaabiyey ninkan mucaaradka u sharaxnaa ee iyo dad kale oo kumanaan ah oo xabsiyada ku jira oo ay kamid yihiin dadkii loo haystay afgembigii fashilmay ee labada kun iyo lix iyo tobankii ka dhacay waddankan turkiga sidoo kale dad da-yar oo aan gaarin xilligii ay codayn lahaayeen ayay sheegeen in ay doorashadan inay qeyb ka qaateen inay caddaatay marka arrintaas ayaa ah waxa ay ugu muhiimsan ee ay cuskan hayeen xisbigan talada haya arrintaasna waxaad moodaa kadib in in ay soo baxday dhaliilaha ay sheegayeen qeybo kamid ah kadib markii dib loogu celiyey tirinta sanaadiiqda ama sanduuqyada codadka lagu dhiibtay iyo degmooyinka qeybo kamid a tiradii markii dib loogu loogu noqday ayaa waxaa soo caddaatay oo sheegeen guddiga doorashooyinku in maaragtay ay ka soo baxeen khaladaad dhanka tirinta ahaa kaasi wuxuu ahaa bashiir macalin khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada istanbul wuxuu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayaga nuur xasan nuur
ramadaan mubaarag mar kale meel kastood naga maqlaysaan bishii barkaysan ee rabadaan ayaanu ku jirnaa waxaad kusoo dhawaataan markana qodobada ka harsan idaacadda galabta waxaana ka mid a qodobadaasi xubintii dhaqanka iyo hiddaha sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo cayaarihii iyo qodobo kale marka hores waxaad kusoo dhawaataan warka caalamka oo kooban qarax ismiidaamina oo subaxnimadii arbacadan ka dhacay bannaanka masaajid ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka bakistan ee lahoor ayaa dilay ugu yaraan sideed qof iyada oo in ka badan labaatan kalena u soo gaaray dhaawac bartilmaameedka qaraxaasi ayaa u muuqday inuu ahaa baabuur boolis oo yaalay meel u dhow albaabada mid ka mid ah dhismadiimeedka ugu caansan magaaladaasi ugu yaraan shan askari oo boolis ah ayaa ka mid ahaa dadka dhintay kuna dhintay weerarkaasi sida uu sheegay arifa nawaas oo ah kormeeraha guud ee gobolka bunjaab masaajidka suufiyada ee la dhisay qarnigii koob iyo tobnaad ee loo yaqaano darbaar datar ayaa ah mid ka mid ah kuwa sida weyn loo booqdo dalka bakistan dhismahaasi ayaa horey weeraro loogu qaaday waxaana ka mid ahaa qarax ka dhacay sanadkii laba kun iyo tobankii oo ay ku dhinteen afartan qof tani markaana waxaa goobtaasi si joogto ah ugu sugnaa boolis
dadweynaha waddanka koonfur afrika ayaa safaf dhaadheer ugu jira codbixinta doorashada maanta oo arbacaa dadweynuhu waxay u codaynayaan doorashada guud ee dalkaasi doorashadanina waxay kusoo beegantay iyadoo dalkaasi sanadihii ugu dambeeyey uu hareeyey dhaqaalo gaabisa iyo musuq maasuq baahsan doorashadan ayaa la tilmaamay mid tijaabo u ah heerka ay dadweynuhu kalsooni kusii qabaan madaxweynaha haatan talada haya oo hore u ahaan jiray mid ka mida dadka aadka looga qadariyo waddankaasi ee usoo halgamay taliskii midab kala sooca ee koonfur afrika sumcadda xisbiga talada haye ee a n c ayaa hoosu dhacday islamarkaana ay saameyn ku yeesheen shaqalaanta oo gaadha heerkii ugu sarreeyey iyo musuq maasuq arrimahaasi waxay sabab u noqotay in sanadkii hore talada laga qaado madaxweynihii hore ee waddankaasi jacob zuma
mas-uuliyiinta gobolka ku yaala galbeedka dalkan maraykanka ee colorado ayaa sheegaya in laba arday oo hubaysan ay dileen arday ay fasalka wada dhigtaan oo ay dhaawacna u geysteen sideed kale markii ay weerar ku soo qaadeen dugsi madax bannaan oo ay dowladdu saacido maalintii talaadada ee shalay toogashada ayaa ka dhacday laba meelood oo kala duwan oo ka mid ah dugsigaasi oo ku yaala koonfurta caasimadda gobolka ee denver duqa degmada douglas tony ayaa u sheegay wariyaasha in ay gaareen iskuulkaasi daqiiqado kadib markii loo soo sheegay ama lasoo gaarsiiyey in rasaas ay dhacayso oo ay xireen labada qof ee looga shakiga qabo weerarkaasi kadib markii ay taasi ku dadaaleen mid ka mid ah kuwa weerarka geystay ayaa da-diisu waxay tahay siddeed iyo toban jir halka midka kalena ay ahayd gabar ay da-deedu ka yar tahay siddeed iyo toban jir wargeyska the new york time ee dalka maraykanka ka soo baxa ayaa sheegay in intii u dhexaysay sanadihii kii ilaa kii uu ganacsiga madaxweyne trump khasaaray lacag ka badan toban bilyan oo doolar wargeysku wuxuu tilmaamay in arrimahaasi ay sabab u noqdeen in madaxweynuhu oo hore ganacsade u ahaa uu bixin waayo cashuurta sideed sannadood oo ka mida tobankaasi sannadood madaxweyne trump inta badan wuxauu isku tilmaamaa inuu yahay ganacsade guulaystay oo yaqaana habka loo gorgortamo macaash fara badanna loo sameeyo hase ahaatee sida wargeysku sheegay madaxweynuhu wuxuu khasaaray sannado badan oo isku xigxiga iyadoo khasaarihiisa lagu tilmaamay mid ka badan inta ay khasaareen cashuur bixiyayaasha kale ee maraykanka wargeysku muu soo xiganin nuqulada rasmiga ah ee waraaqaha cashuur celinta ee madaxweynaha balse waxaa wargeysku sheegay in xogtan laga helay ilawareedyo lagu kalsoon yahay oo soo arkay nuqulada cashuur celinta ee madaxweynaha ganacsiga trump ayaa u badan hoteelo goobo lagu khamaaro iyo kiraynta guryaha
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan haatana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq qoyste
yuutada hagbadda ama shaloongada hagbad sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorshe habaysan leh oo ay isku caawiyaan inta badan dumarka soomaaliyeed waxaan ay haweenka qaarkood lacaga ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo samaysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen waxaana markii tiro la isla ogyahay ay gaarta lacagtaasi lagu wareejiyaa mid ka mida haweenkaasi iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaaddo xilligooda haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaano ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira maxaase khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska soomaaliyeed waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya safiye khaliif cumar oo ah guddoomiyaha naadiga hal abuurka hablaha soomaaliyeed iyo farxiyo maxudiin yuusuf oo loo yaqaano lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada waxaana hadalka ku horeynaya safiya waa mahadsan tahay xasankaafi qoyste barnaamijka waan ku dhowahay horta marka hore waa in la sharxa hagbad maxay tahay mise ayuuto ayuuto waa hab dhaqaale aruuris ay ku samaystaan dumarka soomaaliyeed waxay u kala baxdaa oo mise loo qeybiyaa qeyb ah isbuucle inay noqoto sidoo kale waxaa la dhahaa mid billa ah jirta mid waa sanadle waxaa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc markii loo aruuriyo kale lugtaas qof la siiyo way soo warwareegataa waxaa la sameeyaa qof mas-uul ah oo lacagta loo dhiibto faa'iidooyinka laga gaaro waxaa ka mid ah waxaa lagu taakuleeyaa qoysaska danyarta ah lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dad baa maxaa la yirahdaa kumanaan doolar ayuu tu ugu jira dad waa boqolaal doolar dadna waa hal doolar marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu haysto dad badanaana laga biilaa maxaa la dhahaa qoysas badanaana ku jira faa'iidooyinkeeda aad u fara badan yihiin anigu ma aaminsani inay khasaaro leedahay haye farxiyo ugu horeen aad baad mahadsan tahay xasan kaafi waan kaaga mahad celinaha fursaddan qaaliga aan uga qayb galayno dooda gaaban haddii aan su-aashaad usoo dhoodhaco dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbadda waxaa la yiraahdo inay ka mid tahay waxyaabaha khasaarooyinka waaweyn lagala kulmo tusaale inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay aruuris hooyooyinku inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba in ay reerkoodii ka baahan yihiin ama caruurtooda ay ka baahan yihiin lacago laga yaabee in wax ay ku qabsan leedahay xilligaa haddii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso waxaa dhacda marka lacagtaa la aruuriyey muddo sidaa olaashahay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyo ama bil ha lagu aruuriyo ama sanad ha lagu aruuriye ay dhici karto in qofka sababto ah lacagta inta badan sidaan waxaa igu maqaalaa in qof loo dhiibo micnaha looga dhigo wakiil ama mas-uul looga dhigo qofka marka waxaa laga yaabaa marka qofki lacagtii intaas lagu keensanayo lagu aruurinayay inuu lacagtii la gooyo ama mararka qaar waxaa dhacdo musuq maasuq ama wax isdaba marin inay dhacdo in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo oo anaa ku horeeya lugtan iyo anaa yani xilligaas maaragtay ku habboonaa waxyaaba noocaas marka ana waxaan aaminsanahay in khasaare aad u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto runtii niyajabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa taana waxaa ka dhalan karta runtii qoys burbur sidaan aaminsanahay safi waad maqlaysaa adiga ma la qabtaa fikirkaas farxiyana fikirkeeda waan degeysanayay ayuutadu waa lacag la aruuriyo horta wax la aruuriyo sidoodaba khasaar ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo ilan lacagta la aruurinayo markii dooli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutaday kasoo bilaabataa marka waxa laisku aruursaday ee meel la dhigay haddii masuq maasuq bay sheegtay farxiya masuq maasuq wuu imaan karaa bili-aadan baa layaha laakiin haddii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta le iyo kan ka dambeeya iyo kan ka horeeya la sameeyaa wax khasaaro ah oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo saan aaminsana aniga ayadu had waxay sheegaysaa in maxaa la rahdaa qoyska laga baahan yahay qoyska laga baahan yahay haddii loo aruuriyo gabadhan reeraheedii bay kusoo celinaysaa oo meel kale ma geynayso in aa gurigeedii ku bedelato in cunto lagu soo iibiyo mar kastaba khasaaraha ay sheegayso faa'iida ka dambaysa yacni ayuutada guul in lagu gaari waxay tahay yacni wax lasoo aruuriyey oo nidaam leh oo kala dambeyn leh oo qof mas-uul looga dhigay ani waxaan aaminsanahay in guul lagu gaarayo gurigan uu ku dhismayo khasaaro iyo qosburbur midna aysan ka imaanan farxiyo sidoo hadaad ay ka dhawaajisay iyo faa'iidada raba in israacsado farxiyo waxay ka dhawaajisay in la dhaho maxaa la yirahdaa lacagta lagu siiyana wax ka jaranayso marka hore aan kuu hormariyo waxaan ku yiri midna waa isbuuc leh mid waa bil leh midna waa sanad leh hadba waxay ku xiran tahay dadka lacagta aruurinaya tabartooda intay la eg tahay yacni qofka maxaa la yirahdaa taajirka ah kun doolar wuu dhigan karaa qofka maxaa la yirahdaa boqol doolar wuu dhigan karaa hal doolar waa ligi karaa dad baan arkay isku xaafadnahay haddana shan kun iska aruursada yacni muhiimaddu waxay tahay yacni lacagta la qiyaameeye maahane wax in la aruursado wax ma ku wada noqon karnaa oo macnaha mar kastana faa'iidada waxay usoo laabanaysaa guriga aad degan tahay waayo lacagta reerkaaga aad ka jartay markaagi horeba markii ay waxa noqdaan boqolaal doolar ay noqoto waxay kusoo laabanaysaa gurigaaga waxaa ugu bedelinaysaa alaabahaagii waxaa loogu bedelaya maxaa la yirahdaa xaqul ciidkoo kale hadda markuu soo dhawaado qofka ayuuta ku jiro iyo qofka aan ayuuta ku jirin ilmihiisa way kala saameyn badan tahay waayo lugta haddii kugu soo aado maalmihii ugu dambeeyey ee soonka ee ramadaanka gurigaaga waa laga dareemayaa waayo marka qofka wuxuu u shalaynaya maxaad ayuuta ugu jiri weyde qofkaana faa'iidadiisa wuxuu dareemayaa markii ilmaha lacagta adiga wax kusoo maxaa la yirahdaa ciid bixinayso qofkaana boqolaal doolar ilmihiis uu soo ciid bixiyo marka faa'iidooyinka ay hagbadu leedahay mise ayuutada qof si u yaqaano lama soo koobi karo maxaa la yirahdaa ii sheeg waxyaabaha ugu badan oo maxaa la yirahdaa dadku ay ku andacooda waxay tahay in qoys burbur uu ka yimaado laakiin ani waxaan aaminsanahay in qoysku dhaqaalihiisa maxaa la yirahdaa uu kobciyo farxiya maxaa ka mid a khasaaraha aad sheegtay in hagbadda ama ayuutadu ay leedahay khasaaraha ugu horeeya ee aan la iska indhatiri karin waxay tahay waxaad adigii ka baahan tahay ama gurigaagii iyo reerkaagii iyo owlaadaadii iyo iyo iyo iyo sayagaagiiba uu ka baahan yahay aad meel ku aruurisaa oo aadan garanayn beri waxaa ka iman kara ama dhibka ka dhalan karaa taa horta waa khasaaraha koowaad midda labaad inta badan soomaalidu waxa weeye way way iska noocyo badan tahay oo way adag tahay micnaha dadka in in la wada aamino way adag tahay runtii waxaa igu maqaalaa sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas ay ugu horeyso in maamo hooyaa ilmaheeda korsanaysay muddo dhowr iyo toban sano ah oo ka shaqaynaysay qaad in lacag ayuu tahay saasoo kale islaamiya qaadkay wada iibinayeen wada aruursadeen lacag dhowr iyo toban milyan gaarayso oo iyada keligeed shakhsiyadeeda ay ku weysay runtii waa khasaaro aan lasoo koobi karin waxaan aaminsanahay marka dhowr iyo tobankaas milyan haddii ay ay qaab kale uga bixi leed ama siyaabo kale waxaa laga yaabaa inay ayada ka baahneed waxaa laga yaabaa in awlaadeeda ay ka baahnaayeen waxaa laga yaabaa reeraheeda inay ka baahnaayeen marka an waxaan aaminsanahay waxaa jiro hadda qofka waxa uu samaysan karaa qofka inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtahay way wanaagsan tahay sharciyanna waa wax qurux badan laakiin in yani lacagtaadii aad qof u dhiibto oo aadan qofka aadan garanayn yani siduu is yeeli doono ama waxa ka dhalan doono waxaa laga yaaba mararka qaar gabadha in ayuutada ay ka jirto biilka la siiyo biilka la siiyo waxa laga yaba marka horeba ninkii ay tahay wax kooban oo soo qoondeeyey in haddana reerku ay kasii baahnaadaan waxaa yarkaa ugu talagalay in ayada iyo iyo iyo isaga iyo caruurta lagu nafaqeeyo haddii ay noqoto tusaale waxaa laga yaba in shan dollar ama afar dollar biin ahaan loo siiyo haddii laba dollar ayuuto loo jaro waad dareemi kartaa xaaladda reerka uu ku sugan yahay marka in ilmahaagu dalac bilaash ay cunaan oo aad ayuuto ka gasho oo birina yacni lacagta intaas aa kusoo rafaadaysay adiga aa ka baahneed ay noqoto mid qof uu la goosto ama hadhow aa ka khasaarto runtii waa wax xanuun badan marka qofka wuxuu samayn karaa inuu asaga si gaara wax u keedsado laakiin ayuutada runtii khasaarooyin fara badan ay leedahay dhibaatooyin fara badanaa ka dhasho qaarkood waaba laysu dilaayo waxaa arkaysaa dad maqara isu haysto oo hadhow markaad arrintooda u kuur gasho oo aad wareysato dhugleh ayuutay isku qabsadeen ama waxyaaba ceenkaasa marka runtii khasaaraha lama soo koobi karo gabadhu hadday ninkeeda uusan la ogeyn waxaan kasta yartaa qoondada loo siiya ayuuta ay kasii gasho waxa laga yaaba biri markuu ogaada xataa inuu inuu ku qabsado oo is iraa naagtu wax badan bay farsameyn jirtay marka cilado fara badan baa ka dhalan kara xaqiiqda waan la soo koobi karin waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aansiiyo safiyo xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay oo faa'iido ma leha cid dhihi kartaa ma jirto wax kastoo duniyada la sameeyo xasanow faa'iido iyo khasaar way leeyihiin aniga marka waxaan aaminsanahay inay khasaara iyo jirto iyo inay faa'iido jirto waxaa ka horeysa hagbadu dadku marka ay sameeyaanba horta waxaa la dhihi karaa khasaar waa la gaaray faaid waa la gaaray waxaa la arkay reero hagbad inay samaysteen maxaa la yidhahdaa ilmahoodii dibad ugu dire oo lacagta ay aruuriyeen ilmama gafahaysta looga bixiyey waxaa kaloo jira oo maxaa la yidhahdaa laiska indhadiri karin reero badan oo maxaa la yidhahdaa ii sheeg aan aabba lahayn aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho haddana hagbadiisi laga biilayo marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtaayo way ka muhiimsan tahay in faa'iidada laiska indhatiro marka khasaaro wuu jiraa laakiin faa'iidada mar kasta ka tan badan wax hadday nidaam leeyihiin farxii waxay ka dhawaajisay in laysku dagaalo in maxaa la yihahda musuq maasuq uu jiro haddii nidaamka la adkeeyo ee kala dambeyni ay jirto oo maxaa la yidhaahdaa isheeg isdagaal ma imaanayo baangad laysku qaataa ma imaanayso ilaan wux waa sharci xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka yacni markii qof aad lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay wuxuu kuleeyahay maanta waxaa la joogaa waqtiga lacagta oo nidaam baa yaala mogtahay laakiin marka adigu xaraysanayso waxaad leedahay waad dhigan kartaa waa iska dhaafi kartaa yani markaas cid ku amraysa ma lahan laakiin intuu nidaam baa yaalo amar baa yaalo subaxda laissoo wacayaa lacagta keen lacagta xaggaas ku soconaysaa wareeg marka uu dhammaado lugta ay kugu soo aadaa gurigaaga waa laga dareemayaa faa'iidada jirta haye farxiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay waxaan aaminsanahay ani xalku wuxuu yahay noloshu wax kasta waa heshiis iyo maaragtayse afgarad haddii wax kastoo la samaynahay reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabahay ay yihiin waxay raalli ka wada yihiin waxaan islahay dhib badan kama imaanayo marka kolba dayn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka soomaaliyeed ana halka waxaan u arkaa qoysku in yani kalsooni uu ku dhisnaado oo in laysu sheego wax laysku ogyahay waxaa laga yaaba xataa mararka qaar haddii wiilku uu ku arko gabadha ayadoo lacag fara badan haysato inuu xitaa aamino in yani qaabab kale ay u qiyaameynaysa ama siyaabo kale ay wax u waday marka haddii xitaa ayuutada ay samaynayso waxaan aaminsanahay in tashi uu jiro ooy maaragtay ay kala tashato kala tashato xaajigeeda haddii ayada meelo kale iyo qaabab kale ay u farsameynayso sidaa kale ay u sheegto si hadhow maaragtay uusan dhib u dhicin sidoo kale halka waxaan aaminsanaha inuu ku jiro noloshu waa taako taako waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaagii reerkaagii gurigaaga uu ka baahan yahay anugu ma qabo beri faa'iidada ay keenayso marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan tusaale haddii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr isbuuc kadib aan helayo waxaa laga yaaba maanta inay xaalad degdega igu soo baxda haddii marka waxaygu aysan meel iigu keedsaneen oo aan xaaladda degdega maanta aana ku furdaami karin micno badan ma samaynayso berito marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego baahida laysku jaangooyo sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban waxaana maanta igala qayb galay safiye khaliif cumar iyo farxiyo muxudiin yuusuf tan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi qoyste oo dooda gaabana la socotiinayay haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha e aad wada sugayseen axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o r dhegaystayaal sheeko xariiradu waa qayb weyn oo lagu tiriyo qaybaha suugaan afeedda ay soomaalidu hodanka ka tahay badanaaba sheeko xariiro waliba waxay xambaarsan tahay murti lagala soo dhex bixi karo oo markeedii horeba looga gol lahaa murti uu waayeelkuna wax ku qaato dhallaankana waayada dambe ku soo duxda intaa ka sakow waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabyaa ka dhex aloosanto intii muddo ah siday hootooyinka maansada isugu halgaadayaan in marka dambe ay arrintoodu cay iyo aflagaado isu rogto dabadeedna labada midkood inta miciin moodo wuu sheeka xariirada u bayro si uu doodiisa uga xoojiyo raggii ay taas oo kale ka dhex dhacdayna waxaa ka mid ahaa labadii maansayahan ee lagu kala magacaabi jiray faarax xuseen sharmaarke iyo maxamuud muuse mataan oo soddonnadii qarnigii hore maansadii ay isu tiriyeen awgeed ku eedoobay gabaalkii markay isku cabeebeen cid kale joojisana geyigii laga waayey ayuu faarax soo xusuustay sheeko xariiradii maroodiga iyo atoorka ay soomaalidu ka sheegi jirtay isaga oo maroodiga iska dhigaya maxamuudna atoor ku tilmaamaya maroodigaase waa la wada yaqaana tarow atoorku waa maxay sidee bayse sheekadoodu u dhacday ha sugi waaye sagaaladu waxay ka mid tahay duurjoogta teeda la ugaarsado ee wax ka hilib roor markay weydo ay dabatadu dabinada u dhigato ama intay gagabis ku disho ay cunto moodo waa wax yaryar oo aada u gaagaaban tabar badanna aan lahayn si aad moodo inay ugaarta kale abaarta uga adkaysi badan tahay caadooyinka la yaab kale ee ay leedahay duurjoogta kalena ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah saaladeeda oo aysan kala firdhine ay isu soo ururiso meel qurana ay tuuriso keeda laboodka ayaa af soomaaliga atoor lagu yidhaahdaa dhadigeedana yacbaa lagu magacaabaa xagga suugaanta markii laga eego waxaa jira mahmaaho sagaalada ku soo arooray sida harag sagaara iga kacmooya iiga durugma leh sagaara mircawa iskuma mooga sagaara laba tun oo la kala qalama leh iyo qaar la mid ah waxaa iyaduna jirta oraax caan ah oo ay sagaaradu ku xusan tahay badanaana la maqlo laba ruux oo inta isku wanaagsanaan jiray maalin uun ay xurguf lama filaanay dhex martay dabadeedna uu midkood ku sheekeeyo tani si ay u dhacdayba garan maayee aniga iyo hebel sagaara biyo waa cabtaa iyo ma cabto weligayo iskuma aanu qaban hal abuuradii soomaalida ee maansooyinkoodii sagaalada ku soo qaadayna waxaa ka mid ahaa sanaan carabi gabaygiisii hadaaqsi la baxay tuduc ku jiray waa kii ku lahaa nin sagaalaha ee taynayo oo haaban kari waayey isagoon hunguri waashiddo een hiduga yaabaynin haawaydu kama maaranteen heeshigaa dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaadhin kolka hadduun bay habboon tahay aan dhagaystayaal idiin soo gudbiyo sheeka xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban anigoo ku xijin doona geeraarkii uu faarax xuseenna sheekadaa ku xusay waxaa la yidhi waalaa waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idili u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga libaaxa iyo wiisha iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada shimbiraha iyo bakaylaha maalintii dambe xilli ay jiiraal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo atoorkii boqorka u ahaa oo hor socdo markay biyihii cabtay dhowr jeerna ay ku rakaadatay ayay u hadsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yeel dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen tobaneeye sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saar sow kibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabbin ceelka muddo gaaban kadibna waxaa isa soo dhigay maroodi iyo wiil oon bastoodla ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah kaalinkii ceelka markay u soo dhowaadeenna waxaa u muuqday wax aanay filayn waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya markaas bay yaab u go-een hase ahaatee cidda falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodine way u meeriyeen maroodigii ayaa ku yidhi waryaa atoorow qorraxeed xun baanu ku jirnaa oonna waannu la liidanaaye hana oomin ceelka aad ciidda ka buuxisay annagaa qodaynee geedkaa iska harso hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin haddiiba taladii loo soo jeediyey wuu ku gacan sayray markaasuu isaga oo yasaaya marodigii ku yidhi ceelka cid ka cabbaysaa ma jirtee calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaal kaga cabba haddii kale sawaxanka igala kortaga marodigii baa kolkaa isaga oo aan dheerfin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo wuxuu u faahfaahiyey aayoxumida kibirka iyo guuldarrada galdarrada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siman yahay ee aanu ahayn miduu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray haddana wuxuu u sheegay in eebbaweyne mooyee ciddii kaleba kibirka ay ku hoogto oo ku ba'do iyo in isaga iyo iyaga aan wax eed ahay u horraynin dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyey isaga maroodiga iyo wiilku mar hadday ceelka ka cabbaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan halka uu atoorku yahay midka dharaar walba iska ag jooga ee ka waraaba sidaa darteedna ay ku habboon tahay iyadaa dabi ugu jirtaayo intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka miile uga ogolaado ugu dambaystii wuxuu ku cabsi geliyey isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirda siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen abtoorkuna uu indhihiisa ku arki karo hase ahaatee waxaas ogaanahaya waxaa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin waxaana la abankaacay geednagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yaryaraan dhowr jeer ku hirdiyey talaxumadiisa waxay ka ahayd dhoolatus uu awooddiisa ku muujinayo bahallada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinayo dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waatuu atoorkii ku xira dalaaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fogaan haddii kale dirir laysku baaba'aa ay goobta ka dhici doonto maroodigii oo xira dalaaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal guhaadooday ciidna la madax wareeray mar keliya ayuu go'aansaday inuu atoolka nafta weysiiyo sidaasna kibirkiisa ay doqonnimadu weheliso uu ku eedsiiyo markaas buujeeyihiisii balballaaqaa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay halkaasoo isla markiiba uu atoolkii ku baktiyey dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idili kulan isugu timi waxay ku tashatay inay maroodi disho welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay sidaasna ay ugu aarto atoorkii ay ka soo fireen maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu waliba inay meel qurasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la egtii maroodigu uu abkood ku aynabay siday haddaba sheeke xariiradu leedahay maroodi godobta kaga maqan iyo tashigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaaro ugu wacan saala ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku howlan tahay si kastaba ha ahaatee faarax xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la odhan jiray maxamuud muuse ayaa sheeka xariiradan geedaar dheer u rogay waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horeeya ee sheeka xariirada hoseeya wuxuu yidhi war allaahu akbarey ilaahbaa amar weyn aadni waaba laciif islaamkii awalkiisu waa shahaadada weeye aayaddii nebigeenna akhriskeeda horeeto bisinkaan aftognaa gabaygana irdihiisa arar baa la yidhaah aaqiliin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaan noola ekoon war allaahu akbarey atoor guuryo sagaariyo aw bariis weyeeleed iyo maroodaha isiraaqayoo aroor bay ku kulmeen abtadii dulmigeedana atoor baa u lahaayoo ceelkii buu asaruuray aw maroodi ku laab atoorow hana oomin amminkan aynu joogno amnac baa la yidhaah annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal ceelkanaad asaruurtay bal intaan ka qodayno aayar geedka fadhiiso amminkaan ka idlayno oo ilihiisa bannayno annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso atoorkii ku jawaab maroodow orka daah afku yuusan ku daalin ceelka waa laga oomi anigaa asaruuray oortiid baan ka qabaa ama oonka la luuda ama oohinta daaya oo addimo ula imaada waa akhyaar camalkeeda ow maroodi ku laab atoorow abtigeenow aabi layskuma maago ilma maahid carruura eedinooma horraynin idiflayda sagaarana adigaa u amiira ceelkaad oodda kor saartay adoogaa ma lahayn addinkaa kuma faagin wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan annana eeqa ma fiicnee ijaabaanu rabnaa mar haddaan afka saarno omas baan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska ag joogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miiro noo oggolow intii eebbahay uumay wiilkaani ag joogiyo anigow addin weyn quracdaan alkaxaynay waatan ceelka ag taalla indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa warallaahu akbarey waa wax mawd ka adeegaya inkiryo kaba yeelinoo qusla aaqaba diidiy oo jillabgeeska la aadiyo inaad oon la fushaan ama laysku idlaan buu araddii ku dalaaqay war allaahu akbarey waa ninkii adogayda iliguu kala faanayoo diguu oobta ka saarayoo turaabtaa kula aasay atoor guuya sagaarana araggiisba lowaa al'aan kaas aynu joogno aan maroodi asiibnu iyo awowgeyn aan u aaray ab sagaara qabtaayoo waatan hiisha uruurin aqiliin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaa noola ekoon barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaaja oo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington guud ahaana idaacaddii galabnimo waa naga intaa waa sahre cidle iyo caashe ibraahim oo idin leh nabadgeliyo ramadaan kariim
This is VOA News. I'm Gene Randall. Iranian President Hassan